habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa habeen talaado ah bisha abriil waa sagaal iyo toban sannadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaana waa mawjadaha gaabgaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o e somaly dot com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadahinaya falastiin axmed iiman iyo anigoo ah cumar xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimona waxaa ka mida mawjado dabaylo wata oo maanta ku dhuftay dekedda magaalada muqdisho khasaarena u geystay maraakiibtii dekedda ku xirrayd dekeddu waxay leedahay meel laydhaha break water oo macnaha biyaha hakisa biyaaka markaa mawjada ayaa waxay ka soo dulbooday break waterkii dhulkii dhammaay oo open areada bakhaarada iyo muxuu ahay dhulkii badeecada la dhigi jooran waxay naqatay meel oo qalbiga ku jiraan waxa aad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhallinyaradii soomaalida ahayd ee la sheegay inay toddobaadkan ku dhinteen badda mediteraneanka doonta labaad waxaan ku saarnay laba boqol iyo afartan anigaad maqlayay ninka carabka markuu sheegay oo la hadlayay ninka kale dhahayay laba boqol iyo afartan baa saaran dadku waxay ku dhammaadeen qalbay ku jireen dhulka hoosay ku doomaha qolalkoodii hoosay ku jireen ma fahanti doon doon weyn ba eh
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta xaaladda soomaaliya uga warbixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horena kusoo dhowaada warkii dunida
codbixiyaasha gobolka new york ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorashooyinka musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ra'yi ururinta doorashadan ka hor la qaada ayaa muujinaysa in hillary clinton oo dimuqraada iyo donald trump oo jamhuuri ah ay ka horeeyaan kuwa la loolamaya guul weyn oo ay ka gaarto doorashadan ayaa waxay xoghayihii hore arrimaha dibadda maraykanka kusii dhoweyn doontaa inay noqoto haweenaydii ugu horreysay ee xisbi ka dhisan maraykanka u matasha doorashada madaxweynaha sidoo kalena guul uu ka gaaro new york ganacsada trump waxay sare usii qaadi doontaa rajadiisa ah inuu ku guulaysto musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ka hor kulanka guud ee xisbiga ee bisha julaay clinton iyo trump ayaa labaduba xiriir qoto dheer lale new york clinton oo gobolkaasi soo degtay ayaa laba mar ku guulaysatay doorashada aqalka sanadka oo ay halkaasi uga tartantay halka donald trumpna uu ku dhashay gobolka ganacsigiisana uu ka abuuray koox taalibaaniin ah ayaa saaka weeraray oo adeegsadeen qoryo iyo bambooyin ku qaaday magaalada kaabul ee caasimadda dalkaasi afghanistan mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay inay ugu yaraan ku dhimata weerarkaasi soddon qof halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen in ka badan saddex boqol iyo toddobiyo labaatan qof weerarkaas ayaa lala beegsaday dhismo ay galaan unug ka tirsan xoogaga ammaanka ee afghanistan oo la shaqeeya wakaaladda sirdoonka ee dalkaasi isla markaana u qaabilsan ilaalinta madaxda afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi afghanistan ayaa warfidyeennada u sheegay in gaadhi laga soo buuxiyo boqolaal kilograam oo ah waxyaabaha qarxa loo adeegsaday weerarkaasi waxaanu mas-uulku tilmaamay inay socoto baadhitaan arrintaasi ku saabsan maxkamadda israa'iila ayaa maanta dembi ku heshay ninkii hogaaminayay dilkii aargudashada ahaa ee lagu gubay wiil yar oo falastiini ahaa sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobanka kaasoo horseeda dagaalkii qase ee socday kontonka maalmood maxkamadda ayaa diiday cudurdaarka yosef haim ben david ee ahaa inuusan lahayn caqli uu isku xakameeyo waxayna sheegtay inuu ka warqabay cawaaqibka ficiladiisa marka uu dilka geysanayay yosef ayaa waxaa lagu wadaa inuu xukun lagu rido bisha soo socota laba qof oo kale oo israa'iiliyiina ayaa goor sii horreysa lagu helay dembi la xidhiira dilkan iyadoo mid ka mida lagu xukumay xabsi daa'in halka kan kalena uu markaasi lagu xukumay koo iyo labaatan sano oo xabsi ah dhammaan saddexdan qof ayaa qirtay dilka maxamed abuukhadeer kadib markii ay ka afduubteen bariga magaalada jerusalem ayna u kaxaysteen dhulka kaymaha ee israa'el dembigan ayaa waxaa loo fuliyey aargudashada afduubka iyo dilka saddex qof oo dhallinyaro israa'iiliyiin ahaa oo markaasi mintidiinta kooxda xamaas ay ka fuliyeen daanta galbeed dalka ukrain iyo ruushka ayaa lagu wadaa in ay gaadhaan heshiis ku saabsan in la sii daayo duuliyaha reer ukrain nazexada safjanko oo ku xidhan dalka ruushka waxaana beddelkeeda ay ukrain sii dayn doontaa laba sarkaal oo ruush ah oo ay haysato xukuumadda kiyef iyo xukuumadda moscow ayaa labaduba xaqiijiyey in labada madaxweyne ee labadaasi wadan ay telefoon ku wada hadleen islamarkaana ay ka wada hadleen duuliyahaasi oo magaceeda layidhaah nazhada safshanko iyo labada sarkaal oo iyagana laba magacdooda la kala yidhaah alexander alexandrov iyo weliba yevgeni yarefoyey warku waxa uu intaasi raaciyay in madaxweynaha ukrain uu warfidiyeenada la hadlay islamarkaana uu u sheegay in madaxweynaha ruushka ay ku heshiiyeen in la sii daayo duuliyahaas reer ukrain
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa kulan ay maanta arrimaha soomaaliya ka yeesheen magaalada new york waxay warbixin uga dhageysteen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa ka hadlay dhallinyaro soomaaliyeed oo la sheegay inay ku dhinteen dhowaan badda mediteraneanka iyagoo u tahriibaya yurub horumarka siyaasadeed ee ay ku tallaabsatay soomaaliya doorashooyinka dhammaadka sanadkan dhacaya dhismaha maamul goboleedyada federaaliga ah ammaanka iyo taageerada ay u baahan yihiin ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom ee afrika ka socda si ay u sii wadaan dagaalka ka dhanka argagixisada waryaheena maxamed cabdi xasan oo markaasi khudbadda madaxweynaha isagu soo indhiindheeyay ayaa stuudiyaha nala fadhiya hayasan dheere mahadsanid falastiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkiisii ku bilaabay warar ku saabsan dhimashada dhallinyaro soomaaliyeed oo ku dhintay xeebta badda cad madaxweynaha ayaa sheegay in haddii la xaqiijiyo dhimashadan badan loo baahan yahay in dadaal badan la geliyo sidii meydadka loo soo heli lahaa madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inuu ka codsanayo dalalka ay baddu marto inay baadhaan dembiga laga gelaya carruurtan ee ah in loo gacan haadinayo kadibna ay dhibtan la kulmaan dhinaca siyaasadda soomaaliya ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheegay in afartii sane oo xilka hayay ay xukuumaddiisu ku guulaysatay inay ka soo baxdo dagaallo sokeeye labaatan sano dowlad la-aana iyadoo iskuullo cisbitaallo iyo adeegyadii dowladduna ay maqnaayeen waxau sheegay in sannadkii laba kun iyo saddexii tobankii ay dowladdiisu qaadatay hannaankii hiigsiga cusub waxau sheegay in la qabyo qoray dastuur cusub hannaanka federaalkana la hirgeliyey madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in guulahaas dhinaca siyaasadda ah loo baahan yahay in lagu kaabo dhismaha ciidanka qaranka waxau sheegay in askarta milatariga booliiska iyo ciidanka amniguba ayna muddo labayo labaatan sanaa haysanin tababar rasmi ah kobcin awoodeed iyo weliba mushaar fursaddaasna uu ka faa'iidaystay ururka al-shabaab oo dalka ku beermay markaana olole argagixiso ka abuuray soomaaliya iyo dalalka dariska ah maruu ka hadlayay dhinaca horumarka siyaasadda ayaa madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in toddobaadkii hore ay si guuli ku jirto isugu raaceen dhaqangelinta tub doorasho lagu gelayo dhammaadka sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka marka arrintaasi la eego ayaa madaxweynaha soomaaliya uu sheegay inay hayaan waddadii saxda ahayd iyadoo markii ugu horreysay uu hannaanka dimuqraadigu ka hergelayo soomaaliya muddo toddobiyo afartan sana ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in saddexdii sane ee u dambeeyey ay si guuli ku jirto ay u dhiseen saddex ka mid a afarta dowlad goboleed ee soomaaliya ay ka kooban tahay waxau sheegay inay si adag uga shaqaynayaan dhismaha maamul goboleedka leh kaasoo ay ku midaysan yihiin labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe sidoo kale waxa uu sheegay in heshiis laga gaadhay kala caddaynta waxa uu noqonayo maqaamka gobolka banaadir dhinaca dhismaha ciidanka ayaa madaxweynaha soomaaliya uu sheegay uu ka hadlay waxaana uu sheegay in taageerada caalamka ee hay-adaha ammaanka ee soomaaliya ay tahay arrin muhiima waxa uu sheegay in dowladdiisu ay qaaday tallaabooyin muhiima oo ay ku hubinayso daahfurnaan iyo isbeddel dhinaca amniga ah iyadoo la abuurayo hannaan lagula socdo waxau sheegay in la hubinayo qorista ciidanka iyo mushaharkooda waxau sheegay inay ka shaqaynayaan isku dhafka ciidanka qaranka iyadoo afar guuto oo jubbaland ku sugan ciidanka qaranka lagu daray madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in qorshuhu yahay in laba guuto kale oo ciidankaasi jubbaland ah bisha julaay ciidanka lagu daro dhinaca puntland ayuu sheegay in bisha dambe uu sidoo kale qorshuhu yahay in saddex kun oo ciidanka puntland isna uu qeyb ka noqdo ciidanka qaranka hase yeeshee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaan la iska endhatiri karin in qaadista cunaqabataynta hubku ay tahay arrin lagaba maarmaan ah marka laga hadlayo dhismaha ciidan soomaaliyeed dhinaca maaraynta maaliyadda ayaa madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in xukuumadda ra-iisul wasaare sharmaarke ay sharci dhowaan ansixisay waxau sheegay inuu isha golaha ammaanka ku soo jeedinayo sida ay muhiim u tahay aqoonsigii hay-adda lacagta adduunka ee i m f kadib shan iyo labaatan sano waxa uu sheegay in i m f ay xaqiijisay in dhaqaalaha soomaaliya uu kobcay saddex dhibic toddobo boqolkiiba taasina ay tusaale cad u tahay in soomaaliya ay ku socoto waddadii saxda ahayd ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in taageerada golaha ammaanku ay lagama maarmaan tahay waxyaabaha uu soo bandhigayna ay yihiin kuwa dan weyne ay ugu jirto soomaaliya oo mid ah xor ah ammaan ah dimuqraadi oo federaal ah taas oo nafteeda iyo dunidaba nabad kula noolaanaysa
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo noo soo koobayay khudbaddii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotiinna waa v o a washington sidaad idaacadaheenii shalay iyo xalayba ku maqlayseen boqolaal dhallinyaro afrikaan ah oo ay soomaali badan ku jiraan ayaa la sheegay inay ku dhinteen doonyo ku qallimay badda mediteraaniyanka iyagoo u sii tahriibaya qaaradda yurub haddaba v o e da ayaa dad kala duwan iyo qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday shilkani wax ka weydiisay sida ay wax u dhaceen inkasta oo aysan jirin ila madax bannaan oo xaqiijinaya dhacdooyinka haddaba wariyahe wararkii ugu dambeeyey arrintaas ku saabsan ayaa waxaa inoo haya wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar xogta laga helayo doonta ku degtay badda u dhaxaysa masar iyo talyaaniga ayaa noqotay mid aad u adag in la helo faahfaahinteeda waxaana sababta ugu weyn ah iyada oo ay ka gaabsadeen dowladaha masar talyaaniga iyo griigu in ay arrintan faahfaahin badan ka bixiyaan ama qaarkood ay iska fogeeyeenba hase ahaatee xogta keliya ee la helay ayaa ah dhallinyaro ku sugan jasiiradda kalamaata ee dalka griiga oo v o a u sheegay in ay ka mid ahaayeen dadkii ka badbaaday doontaas liibaan shacni oo ka mid a saddex iyo labaatan dhallinyaro ah oo jasiiraddaas ku sugan ayaa v o a u sheegay in ay dhallinyaro badan oo la socotay ay badda ku dhinteen walaalaha soo baxnay wallaahi jimcihii dhaweyto jimcihii ka horreeyey kabacdina doontii weynadeena naloo waday ayaa dad baa ku jiray ilaa laba boqol ee dheeraad marayay laba boqoloo kale markii ay fuuleen bay iyadu culays dareentay baashii way way dhacday macnii culayskii awgeed annagu markaa in yar saddex iyo labaatan qof oo xagga soomaalida adu sideed iyo toddoba toddobiyo soddon qofka xaggan hadhay ayaan ayaan kaga hadhnay doontii iyo afar lasoo saddex iyo soddon qofan kaga hadhnay iyo afar qofoo lasoo badbaadiyey annagu waxaan samayn karnaa ma jiro dadkii way daateen dadkii haddii lasoo wada guri lahaa way dhacaysaa marka halkii baa kaga soo dhaqaaqdeen dadkii halkii baa khasab lagaga soo dhaqaaqay kadib markii xogtaas shalay la helay waxaa weli adag in faahfaahin intaas ka badan la helo waxaana wararka soo baxaya qaarkood ay sheegeen in qaar ka mida dadka badbaaday ay warbaahinta u sheegeen in ay ka yimaadeen meel aan ahayn masar hase ahaatee arrintaas waxaa beeniyey maanta asad maxamed oo ka mida dadka saarnaa doontaas burburtay lafteeda oo goordhoweyd v o a la hadlay isaga oo ku sugan jasiiradda kalamaata oo ka tirsan dalka griiga yaa annaga waxaan ka nimi markeenii hore masar aan ka nimi masar masar annaga masar baa dhammaanteeni kawa nimin
asad iyo dhallinyarada kale ee soomaalida ah ayaa sheegaya in ay masar ka yimaadeen mar aan weydiiyey inuu og yahay asad sababta keentay in dad badani ay doontooda ku dhintaan ayuu ii sheegay
til midda gadoontay oo dadka laysana oo dadka oo dhan ay ku dhamaadeen midda bir eedoo xataa doonta meel la qabsado meel aan weli degtay dhulkeeda hoos hoos aada badyaa liqday ayagoo dhan dadku waxay ku dhammaadeen khanday ku jireen dhulka hoosay ku doomaha qolalkoodii hoosay ku jireen ma fahanti doon doon weyn ba eh soomaali markaa waxa dhameeyey waxwaaye dadka qaybta hoose iyo asad ayaan mar kale weydiiyey in ay dhacdadan uga warrameen dowladda griiga ama hay-adaha kale ee soo booqday wuxuuna sheegay
waa u sheegnay dadka inay dhammaadeen way ogyihiin sawireed naga qaateenoo dadkao dhan xaaladeen way ka warqabaan hadda meel baan ku jirnaa sharciyaa laydin sameeyiri bilood hore sheegeen mar kale ayaan weydiiyey tirada ay ku joogaan jasiiradda kalamaata tan iyo saddex qofood baana qiyaasata ma soomaali inta ah oo soomaali ah waa labaatan iyo saddex reer waqooyi reer koonfur ay aadaanba waa labaatan iyo saddex qofood wey dhallinyaradan ayaa iyagu v o a u sheegay in boqolaal soomaali ahi ay doontaas ku dhinteen hase ahaatee waxaa adag in warkan ay xaqiijiyaan dowladaha iyo ciidamada ka agdhow goobta ay wax ka dhaceen waxaa kale oo xogta oo sugan in la helo sii adkaynaya goobta wax ka dhaceen oo aan sugnayn xilliga ay wax dhaceen oo durugsanaa iyo doonyaha tahriibta oo si talantaalle ah u socda qaar ka mid a dhallinyarada ku sugan dalka masar oo aan la sheekaystay ayaan weydiiyey in ay dhacdadan ka warhayaan waxayna badankoodu kuu taxayaan magacyo iyo saaxiibbo ay sheegayaan inay ka mid ahaayeen dadka ka baxay dalka masar oo loo sheegay in ay badda ku dhinteen badankoodu waxay warka ka heleen dhallinyarada badbaaday markii ay la soo hadleen sida uu iga warramay maxamed cabdi guuleed iyo waxaa nala soo hadlay wiil ka badbaaday ayaa wuxuu naga soo garaacay dalka greega magacii isagoo inankaasi khaalid baa la yidhahdaa markuu nala soo hadlay jawigo dhan baa iswada bedelay saaxadii dadkii meesha joogay o dhan baa mar keliya murugaa ku habsatay Een, dadku inkastoo de markii la yidhi waa markii hore la yidhi waxan waa been waxan ma dhici karayso Een, laakiin warku markii dambe uu iska soo baxay wiil kadib uu iska soo baxay inay doontaasi shilkaas ku kacay adigu dad intee leeg baad ka garanaysay doomaha doonta degtay waxa weeyaan maalinba ilaa yoomana haadaanu joogno maalinba mid baad ku arkaysaa mataqaanaa meelahan social media qofaas lahayd meelahan uu kula jooga oo lagu leeyahay doontaasu la socday oo ninkaasi waa marxuum dhallinyarada xogta badan u haysta safarada tahriibka ee masar ayaa ii sheegay in ay jiraan dilaaliin ama dad wakiillo ah oo arrimaha tahriibka ka shaqeeya kuwaas oo dhallinyarada geeya goobo lagu hayo waxaana wararku intaas ku sii darayaan in laashash yaryar lagaga qaado dhallinyarada xeebaha dalka masar kadibna loo geeyo doon badda dhex taagan doontaas ayaa haddana dhallinyarada inta ay qaaddo waxay u geysaa doon kale oo badweynta durugsan dhex taagan waxaa suuragala in rakaabka ay u baahan tahay doonta badweynta taagani marar kala duwan loo geeyo dhallinyarada badbaade ayaa sheegaya in masiibadu ay dhacday markii doonta badweynta shishe joogta loo geeyey islamarkaana doontaas la saaray rakaab ka badan intii ay qaadi kari lahayd halkaasna uu shilku ka dhacay kooxda badbaade ayaa iyagu saarnaa sida ay ii sheegeen doonta labaad ee tahriibayaasha hase ahaatee asad maxamed oo ku sugan kalamaata ayaa isagu ii sheegay in uu maqlayey tirada doonta labaad saarayd doonta labaad waxaan ku saarnay laba boqol iyo afartan anigaa maqlayay ninka carabka markuu sheegay oo la hadlayay ninkii kale u dhahayay laba boqol iyo afartan baa saaran ilaa haatan xog sugan ama faahfaahin lagama hayo sida wax u dhaceen marka laga saaro macluumaadka dhallinyaradan laga helay
waa hagaag dhegeystayaal aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar haddana warbixin arrintaas ku saabsan oo magaalada london ee cariga ingiriiskahna looga soo diray waxaa inoo haysa falastiin axmed iman dhinaca kalena cumarow dhallinyaro soomaaliyeed oo lagu qiyaasay in markaasi toddobaatan iyo shan boqolkiiba ay ka yihiin bulshada soomaaliyeed ayaa ka mida tahriibayaasha ugu badan ee ka imanaya qaaradda afrika kuwaasi oo u bareera in ay kasoo gudbaan badda mediteraneanka iyagoo raadinaya fursado nololeed in badan oo ka mida dhallinyaradaasi waxay ku dhintaan badaha xilliga ay ku jiraan safarkaasi halista wata haddaba maxaa sababa in dhallinyarada soomaaliyeed ay tahriibaan oo naftooda ay khatargeliyaan waryaha v o eeda ridwaan xaaji cabduule ayaa arrimahaasi ka wareystay maxamed cumar deeq oo markaasi cilmiga bulshada ka bartay jaamacadda london metropolitan university waxaana uu ku bilaabayaa sababaha keena tahriibka
aan waxaan u kala qaadi lahaa arrintan qasbaa in dhallinyaradu ay u tahriibaan noloshan iyo s- dhibaatooyinkan aad arkaysa ee dhacahaya maalinba joogtada oo aan ahayn markii ugu horreysay iyo markii labaad iyo markii saddexaadba Een, ta ugu horreysa waxaa ugu muhiimsan arrintan fursad la-aanta shaqada aan aysan haysan Een, waxaa jira problems badan oo qofku mar hadduu rajo la-aan ku yahay wadankii ama meesha uu ku nool yahay wax kasta oo noloshaas uu kaga badbaadi karo oo uu ku heli karo waxa uu tabahayaa nafta inay u biimeeyaan way keeni kartaa Een, fursad la-aanta shaqo oo aan hadda hore uga dhawaajiyo waxaa kaloo arrinta kaloo muhiimka ah ay tahay oo arrimahan sal u noqon karta waxay tahay wacyigelin la-aanta dhallinyarada haysata oo maanta maamulka ama dowladda jirta aysan awood u lahayn inay maanta ka saari karta dhibaatooyinkaas oo ay arag u abuuri karta dhallinyarada maanta jirta wacyigelin iyo shaqo iyo nolol iyo rajo ay ku joogi karaan wadankooda runtii fursadaha aan adduunka hadda dadka oo ay aada u malaynhayaan waxaad moodaa in lays dhaafahayo oo dib loogu noqon hayo dadkii qurbaha joogana ay runtii xaqiiqada dibadaha yaal ay ogaadeen oo ay diyaar u yihiin maanta inay wadankii ku noqdaan oo wax ka qabtaan Een, tan labaad waxay tahay waan arrintan hadda kaga faa'iideysan lahaa waxay tahay wacyigelin la-aanta oo ah inaysan fursad aysan jirin arda- ee dhallinyarada maanta jirtaa lagu wacyigeliyo oo loo sheego problemka iyo khatarta ku jirta arrintan tahriibka ah iyo halka ay ku socdaan nolosha kaga horeysa oo ay ku fakarhayaan inay tahay mid khayaali ah oo aan waxba u taraynin problemska badan ee yurub ka taagan iyo problemska badan ee dadka caalamka adduunka maanta soo wajahay waxaad moodaa inay dadku ka aqoon la-yihiin oo isan runtii helin wacyigelin ku filan inay kaga maarmaan oo ay wadankooda joogaan oo ku shaqaystaan marka la eego dabcan dhibaatooyinkan aada soo taxday ee rajo la-aanta iyo ee, fursado shaqo inaanay jirin iyo wacyigelin la-aanta isbiirsaday inay sabab u noqon karaan dhallinyarada faraha badan ee tahriibaya ee khatarta naftooda gelinaya maxaa habboon oo looga hortegi karaa ayay kula tahay halista noocan oo kale ah oo marar fara badan soo noqnoqotay Ee, runtii sidaan hore kugu sheegay muhiimadda ugu weyn waxay tahay in la helo wacyigelin ka timaada laba dhinac oo ah inay dowladda maanta jirta ay matalaysaa ee runtii ay iska xil saartay sidii ay u wacyigelin lahayd dhalinyarada maanta ka jirta iyo iyadoo laamaha kale ee bulshada sida wadaadada iyo dadka waalidiinta ah iyo ummadaha waa een, ku tabahaya runtii inay wax u sheegi karaan dadka maanta oo haysta fursado ay ku wacyigeliyaan oo u sheegaan problemka dhibaatada jirta waxaa xaqiiq ah oo mar walbaba aan la iska initirina waxay tahay soomaaliya maanta boqolkiiba siddeetan waa dhalinyaro waxa maanta kusoo hara waddanka waa dhalinyaro Een, iyagana problemka ugu weyn oo haystaana waxay tahay wacyigelinaantasaan hadda hore usoo sheegay iyo awooddii iyo oo dowladda hadda maanta jirta aan awood u lahayn inay wacyigelinta intaa la eg iska xil saarta sidii dhalinyarada ay uga saari lahayd dhibaatooyinkii ma, ma ay ku fakarahayaan tahriibka iyo waxyaalaha ku saabsan tan kale een, waalidiinta ayaa ayaga laftirkooduna waxa ay tahay qayb ka mid ah qayb qaybaha ugu muhiimsan ee wacyigelinta runtii abuuri kara inkastoo aad moodeyso mararka qaarkood waalidiinta laftirkoodu inay caruurtii u heli karin fursadaha ay ka sugahayaan ama nolosha ay ka sugahayaan inay waddanka ka helaan oo ay ku shaqo tagaan sida haddii ay aqoon noqon lahayd iyo haddii ay fursado kale oo ay kaga faa'iideystaan caruurtaasi oo looga maarmay inay dibadaha u dhoofaan midna aysan u abuuri karin waalidku marka that's the problemska marka een, maanta looga faa'iideysan karaa waxay tahay in la helo wacyigelin laba dhinac ka timaado sidaan hore usoo sheego oo xag dowladeed iyo xag ar- een, bulshada markaa u joogta dadka arrinta ku saabsan een, in hadda laga shaqeeyo ama laga fakero sidii fursado shaqo dhallinyarada loogu abuuri lahaa loo dareensiin lahaa in shaqooyin la abuuri karo ee, rajo la abuuri karo ahamiyad intee leeg ayay leedahay xilligan Een, arrintaas aad ka dhawaajiso waa arrin u taalla maanta haddii hogaanka sare ee dowladda maanta ninkii matalahayahay Een, wax badan baa laga qaban kara saan aaminsanahay laakiin ahmiyadda halkaas lama saarin iyo awoodda iyo xooga waxaad moodaa inay maanta dowladda jirtaa ama maamulka jiraa uu ka gaabiyay arrintaasi marka waxaan qabaa runtii fursadda keliya ah ee maanta lagu heli karaa waxay tahay si dhibaatooyinkan soo noqnoqonhaya caalamkana taabtay waddankana taabtay waalidiinta soomaaliyeedna taabtay in loo helo way dadka lagu wacyigeliyo oo loo sheego dowladduna xil iska saarto arrintaas fursado shaqo abuurto waxbarasho u abuurto runtii awood la siiyo sideet eighty percentage wax yar ma ah maanta dhallinyarada maanta waddan ku jirtaa waa halka keliya ee maanta problemska iyo dhibaatooyinka kale looga dhibaatooyinka ugu waaweyn ee waddanka ka jira maanta in wax laga qabtaa dowladda ay u baahanta
kaas waxa uu ahaa maxamed deeq cumar oo markaasi cilmiga bulshada ka bartay jaamacadda london metropolitan university waxa uu warramayay waliye- waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli oo london jooga
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal haatanna muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ay maanta mawjada ku kaceen dekedda magaalada muqdisho kuwaas oo khasaare u geystay maraakiib iyo badeeco dekedda taallay xilliga ay dabayluhu dhacayeen ayaa waxaa dekedda ku xidhnaa saddex markab haddaba waryaheena falastiin axmed iiman oo haatan igu helinaysa stuudiyaha ayaa siday wax u dhaceen ka waraysatay axmed cabdi wataac oo ah la taliyaha maamulka dekedda muqdisho
wallaahi horta waxaan eh, saakay afar saac ayaan waxaan dareenay in isbedel oo ku jiro badda barkee waxaan dareenay in eh, biyihii inta kaceen ay cara ay soo baxday saakay adigu tobanka aroornimo ayaan aan dareenkaasuna galay laa- laakiin awooddu waxay is- dib isku bedesha maantay adigu markay ahayd sa- eh, saddexdii oo galabta eh, saddexdii saac markay ahayd waxaa dekedu waxay leedahay meel la yidhaha break water oo macnaha biyaha hakisa biyihi ka markaa mawjada ayaa waxay kasoo dulbooday break waterki Me- dhulkii dhammaay oo open areada bakhaarada iyo muxuu ahay dhulkii badeecada la dhigi jooran waxay naqatay meel oo galbiya ku jiraan maraakiibtii baddi waa iscalaajisay maraakiibtii oo idil waxaa goostay xirkihiay wada gooyeen marka adigu isbedel weyn oo xag uun rabaaniya barnaamij oo aada u culus oo rabaaniyaa nugu dhacay waa marka waxaan dareemayna cimilo isbedelayeen inay heedaan dareemaynaa waxaa uun idaacadu ay sheegayaan badweyntan hindiya eh, for example eh, eh, madagaskar iyo nawaaxigaas in dhulgariir ka dhacay marka saameyn ayay nagu yeelatay sida lasoo gudbiyana xeebahoo dhan barnaamijkaas waa wada taabtay marka ma jirtaa wax khasaaro ah oo hadda dekedda magaalada muqdisho een, ay ka geysatay een, sunaamidaas ha maasha allah khasaaro waxaa noogu filan eh, hadda dekedii dhulkii barxadihii dhammaay ee la dhigi jiray badeecadaha waxaa fadhiya biyo Eh, dhulkii oo decorateska aheed oo oo decoration aheed oo adkaay oo containeradii ah la dhigi jiray dhammaan waa dudumeen laamigii ah- ah fiiqmay marka khasaare uun oo oo nafeedna ma gaarin alxamdulilah laakiin khasaare oo asid asatisaana gaarin Een, ma jiraan wax een, maraakiibtii iyo doonyihii ku xirnaa maadaama ay xargaha goosteen wax khasaaro ah oo soo gaaray iyaga may horta sidaanama waxaa noo xiray saddex markab oo mid uu yahay xoolo qaad oo xoolo la saarahay iyo laba markab oo ay ka digaysa badeeco oo sonkor ah labada markab markay xirka gooseen gadaal goys ilaa wa- waa aysa soo aadeen waa isku dhaceen midaa dalooshaday laakiin eh, midka xirkihii ka dhammaadeenna waxaan eh, u adeegsanay gujisyadii ama qalabka la yidhaha taagagaan ku celinay markii dambena automaticali labadiiba banaankaan u bixino baroosintoodaan u dhignay badda ancoragekaan geynay marka khasaare weyn oo ma jirto maasha allah maraakiibtuna waa badbaadeen asetiskii kaleetoodoo guud oo badeecadihii iyo containeradii iyo alxamdulilah waa badbaadeen laakiin laamigii laamigii oo dhulka ayaa fiiqmay asaa dekadii oo dhan waxay naqata meel oo dhagxaaneed dhooban tahay marka m- ma jirtaa wax kaleeto oo saameyn ah oo aad kadib markii ay arintaasi dhacda aada dareenteen waqti intee la eg ayayse socotay een, duufaantaas biyaha wadata waxay socotay ilaa galabta kow iyo toban saac iyo bar ayaan anigu kasoo dhaqaajiyey waa socotaa daaf- duufaantii dekadina operationkii oo dejinta iyo saaridda iyo dhaqdhaqaaqi movementigina wuxuu istaagay galabta saddexdii galabnimo istaagay intii ka dambeeyey khasaare waxaa nooga filan eh, saa waktiga waa ayaa laga dekadu waxaa waaye waxaa la yidhaahda hoog cycle ay ku shaqaysaa wiishka wareega marka wax soo saarkii iyo abreshonki dekeda iyo movementyaasha wixii dhammaan dhaqdhaqaaqi waa waa hakadaa galay tilnowna waa macnaha waa waa waa taagan tahay gaadiidkii raray baa baarka usoo baxay Eh, maraakiibtii oo we- eh, la dejinayay a- anchorage badweyntay jiraan operationkii dhaqdhaqaaqii dekadoo dhan waa istaagay marka dhib intaasaa noogu filan laakiin alxamdulilah khasaaro nafeed mana gaanin khasaare oo maaliyad oo la taaban karo dhaqaalana oo dhib una ma gaanin laamigaa fuqfuqay iyo dekadaas oo hadda galbiya oo dhammaanteed ay bi- inteeda badan ay biyo tahay markii loo eego south beerka qaybta macnaha waqooyiga marsada waqooyi oo dhan eh, ma laga shaqayn karo ilaa ma wax uun howlahoo oo culus laga qabto
dhegaystayaaalkaasi waxa uu ahaa axmed cabdi wataac oo ah la taliyaha maamulka dekedda magaalada muqdisho oo u warramayay wariyaheenna falastiin axmed iiman
markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo warbixino kale ayaa idinku soo socda marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa codbixiyaasha gobolka new york ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorashooyinka musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ra'yi ururinta doorashada ka hor la qaada ayaa muujisay in hillary clinton oo dimuqraad ah iyo donald trump oo jamhuuri ah ay ka horeeyaan kuwa kale ee la loolamaya guul weyn oo ay ka gaarto doorashadan ayaa waxay xogahii hore arrimaha dibadda maraykanka kusii dhoweyn doontaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee xisbiga ka dhisan dalkan maraykanka u matasha doorashada madaxtinimada koox taalibaaniin ah ayaa saaka weeraray u adeegsadeen bunduuq iyo bambooyin ku qaaday magaalada kaabul ee caasimaddu dalkaasi afghanistan mas-uuliyiinta dalkaasi hayaa sheegay inay ugu yaraan ku dhinteen soddon qof halka ay sida oo kale ku dhaawacmeen saddex boqol iyo labi- saddex boqol iyo toddoba iyo labaatan qof weerarkaas weerarka ayaa lala beegsaday dhismo ay galaan unug ka tirsan xoogaga ammaanka ee afghanistan oo la shaqeeya wakaaladda sirdoonka ee dalkaasi isla markaana u qaabilsan ilaalinta madaxda maxkamad israa'iil ku taalla ayaa maanta dembi ku heshay ninkii hogaaminaya dilkii argudashada ahaa iyo gubitaankii wiil yar oo falastiini ah sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobanka kaasoo horseeday dagaalkii qase ee socday kontonka maalmood maxkamadda ayaa diiday cudurdaarka yosef haim ben david ee ahaa inuusan lahayn caqli uu isku xakameeyo waxaanay sheegtay inuu ka warqabay cawaaqibka ficiladiisa markuu dilka geysanayay yosef ayaa waxaa lagu wadaa in xukunka lagu rido bisha soo socota halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington qaxootiga soomaalida ee ku jira xeryaha kaakuma ee dalka kenya ayaa ka cabanaya dhibaatooyin soo noqnoqday oo isugu jira dil iyo kufsi oo ay u geysanayaan kooxa burcada oo hubeysan dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay waxaa xeryahaasi ka dhacay falal ka dhana soomaalida oo keliya oo xeradaasi ay ku wehliyaan sideed qowmiyadood oo kale kuwaasoo ay soomaalida ku eedeeyeen qowmiyadda turkaanada ee dalka kenya haddaba waryaheena cumar xasan ayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ka waraystay axmed aadan warsamo oo ka tirsan odayaasha soomaalida qaxootiga ee ku sugan kaakuma
berihii haddaan soo dhaafnay o dhan waxaa ka jirta hadaa adiltiro fara badan oo isugu jirta dhaca iyo kufsi iyo dil adigu taqriiban ilaa iyo toban qof waa la dilay oo rag iyo dumar isku jira dhacdada ugu dambeysay habeen hore ayaa dhacday gabar iyadoo afar iyo toban jira ayaa ayaa la dilay waa hubaysan waddanka laynhayo adigu marka kaamka hadda xaaladiisa ma degana uncr iyo dowladda kenya iyo qaxootiga waa la wada fariistay dhowr fari baa la yeeshay amniga waa laga waday wixiina waxba kama suurtagelin yaa dila gabadheer ee afar iyo toban jirka halkeesa lagu dilay kakuma waa saddex xaro waxaa la yidhahdaa kakuma one iyo kakuma two iyo kakuma three gabadha waxaa lagu dilay kakuma one soona soona five meel ayaa lagu dilay an saddex saac haynay ahayd gabdhan baa la soo galo niman burcada hubaysan baa soo galay qayle xaafadda iskoodaa ka yartay oo gabar iyada ay iskuga dheerayeen oo qaylinayso oo la kubsanaya maqashay gabadhi way saayn weysay banaanka usoo baxday markay kasoo baxaysaa xabad lagu dhiftay waan gartay yaa dilay ma la garanayaa dadka dilay haybtooda ma la garanayaa mise lama garanayo lama garan karo lama garan karo waa dabley hubaysan waa dabley hubaysan waxa adidara deegaan ka samaynhayo waa rag habeennimo jooga hubaysan lama garan karo waa cidda lama dhihi karo laakiin waxaan ku xaqiijin karaa dad burcada oo qorin wata cuntay dhibaatadaas muddo saddex bilood waa ku haya waan gartay marka haaya-adda xerada maamusho iyo dowladda kenya arrinta ma og yihiin wax ma ka qabteen mise way iska aamuseen waa laga wada hadlay arrinta iyadaa saddex shir afar shir baa laga yeeshay in amniga wax laga qabanhayaa qaxootiga loo sheegay uncrna waa ka hadashay oo dowladda kenya way la hadashay in qaxootiga amnigiisa way kala hadashay mas-uuliyiinta kenya halkaa u joogtay oo u qaabilsan amnigana waa inay amniga sugaan way ballan qaadeen laakiin waxba kama suurtagelin oo ayadoo maanta oo kale shir loo fadhiistay oo jiifafka deegaanka iyo dowladda kenya iyo u n k qaxootiga ay fadhiisteen oo la wada hadlay ayaa habeenkii ku xigtay maamo iyo saddex gabdhood dhashay yaa hal meel lagu wada kubsaday arrinta waa mid soo noq noqotay marka ragga arrintaasi geysanayay arrinta falka ay ku guda jiraan miyaanay xeradu ilaalo lahayn oo ay raggaasi ku qabanaynin goobta ugu yaraan waa arrinta dadka qaxootiga ay la yaaban yihiin weeyo xarada cid ciidama joogayaala ah oo jeeshow iyo boolis iyo ciidamo amniga joogo weliba ciidamo dheeriha la keenay arrin dadka qaxootiga uu micnaha la yaaban yahay oo lawada yaaban taas weeye wey micnaha taagan ciidankii oo habeenkii roola samaynhayo ayaa aagi ciidan ku jirnaana aag kaba falka ka dhacaya ilaalada meesha joogta miyaanay xerada mid ku filan ahayn sidey aagga ay joogaan mooyne aagga kale uga soo gali karayaan walaalow arrinta iyada arrinta iyada anagu qaxooti baan nahay ma ma sida qaabka u socoto ma fahmi karno ma fahmi weynay waxaa xusid mudan dhibaatada waxa qaxootiga dhan ku dhacaya maha waxay ku dhacaysa waa qoomi maalida bes ah weeye waxa meeshaan waxaa degan ilaa taqriiban sideed qowmiyadood baa degan burundi baa degan uganda degan etoobiya degan sudan baa degan konga degan eritrian baa degan dhibaatadaas soo tale waxay ku dhacaysa maalida bes ah weye cid kale kuma dhacayso waxaad leedahay waa wax u gaar ah oo la wada og yahay oo soomaalida oo keliya un lagula kacaya falkaasi qof oo kale oo qoomiyad kalaa dhibaatadaas kuma dhicin waa soomaali bes a weeye waxaa kale oo xusid mudan dadkii markii dhibaatada ay ku dhacday in la qaxaa la damcay oo dadkii nafta lala cararo wadadina waa xiri oo daraasad documentina qaxootiga waa loo diiday shaqidaro wadada lama mari karo qofkii mardhaxdaa lagu xirhayaa habeenkii dhibaatadan baa dhacayso waxaa weye waa dadka marka hadda qof walba indhaha la taagaya meel laga baxaalgelinaya maxaad hadda idinku tala jirtiin si aad uga badbaadaan dhibaatada wallaahi kolley dadka dee mar hadduu dhibkii farabatay waxaa weye waa qof qof walba waxbuu ka aminaya qof waxle waxay u dhacaan arkaya dadka qaar hadda way qaxeen qaar baa kambaalo u qaxay hadda saacadda markaan soo waxaysay baan kala hadlayay kambaalo doorashada meeshaan ka qaxday busey ku gubtay hadda kambaalaan sii geliyaba ay tiri dadka qaar kambaalo u qabtay qaar soomaaliya u qabtay qaar nairobi marka marka dhaxaa lagu xeeran kitaali bay ku xeran yihiin qaarna had geedi bay diyaar u yihiin dadka marka sida u badan yahay qowmiyadda soomaalida marka waxaa u badan yihiin in micnaha ay iska guuraan oo jidka ama lagu xiro ama hala daayo xabaddan ka badbaadaan
kaasi waxa uu ahaa axmed aadan warsamo oo ka mida odayaasha soomaalida ee xerada qaxootiga ee kaakuma oo u waramayey waryaheena cumar xasan axmed
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan halka aad nagala socotaana waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya jacfar kukay
kulanti wacan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo muqdisho idinkaga imanaya waxa uu ku saabsan yahay shirka ka soconaya magaalada jowhar ee maamulka loogu samaynayo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxyaabaha laga filan karo iyo hadda meesha uu marayo waxaa barnaamijka igala qaybgalaya wabar xaaji maxamuud maxamed axmed iyo islow sheekh cismaan barre maxamuud oo labadaba ka mida odayaasha ka qaybgalaya shirkaasi magaalada jowhar waxaan ku bilaabayaa wabar xaaji maxamuud ee wabar bal marka hore waxaad ee warbixin naga siisaa amaba aad inooga warantaa aragtidaada adiga ku aadan qaabka uu u socdo shirka magaalada jowhar shirka loogu samaynayo maamulka dowlad goboleedka labada gobol waxa waaye marka hore taageero aan u haynay laakiin hadda siduu ku socdo waa kala noqona taageeradii waxaa sabab u ah markii hore shirku waxuu ku furmay in maaragtaa nabadoonnada labada gobol ay iyo ku soo xuri doonaan xibnaha baarlamaanka haddana waxaaynu maqlaynaa in maaragta la yidhi duubabkaa soo xulaya waxaa qadka kugula jira islaaw sheekh cismaan barre maxamed oo isna ka mid a nabadoonnada shirka magaalada jowhar ka qayb qaadanaya islow adiga aragtidaada shirka bismillahi raxmaani raxiim anigu aragtidayda si aad iyo aad yani aan raalli ka nahay ayuu u socdaa wax khilaafa ah oo hadda ka dhexeeya duubabka ma jiraan beelahana aad iyo aad bay u qanacsiin marka waxaan isleeyahay shirkan uu wuxuu noqon doonaa shir midho dhal ah shir ka duwan shirarkii hore ama maamul samayntii hore ka duwan ayuu shirkaani noqon doonaa haddii alla ka dhigo waayahay laakiin wabar xaaji maxamuud oo qadka kugula jira wuxuu sheegayaa cabasho wuxuuna muujinayaa in ay shirkaasi far ku godayaan adigana waxaad leedahay beelaha oo idil waa ay ku qanacsan yihiin sidee isku qabanaysaa dowladda federaalka waxay ka codsadeen duubabka labada gobol in lagu soo wareejiyo duubabka maadaama ay duubabka si rasmi ah wakiil ugu yihiin bulshada duubabka ayaa lagu soo wareejiyey marka waxaa isleeyahay haddii dowladdii cabash laga muujiyey oo duubabka lagu soo wareejiyey ciddii marka duubkeeda wax ka tirsanaysana waa yani anu waxaan isleeyahay caynkaas meesha ma qabto marka waxaan isleeyahay halkaas dadka dhan lama wada qancin karo laakiin inta badan boqol kiiba sagaashan iyo sagaal iyo dhiba beelaha iyo duubabkaba inta way qanacsan yihiin waayahay wabar xaaji adinka ee duubabka in arrinta lagu wareejiyo oo duubabku ay hawsha qabtaan maxaad ku diidaysaan duubabku intay hawsha qabsaan waxaan ku diidaynaa waxa waaye duub dadka ma kala yaqaano duub waxa waaye qabiilada oo kor ka yaqaan maahane siday wax u leeyihiin iyo siday wax u kala leeyihiin ma yaqaan ragka yaqaano waxa waaye nabadoonnada oo laga rabo inay xubnaha soo xulaan mudane islaaw waxaan kaa rabaa ma qabiilooyinka xaq u leh dowlad goboleedka labada gobol inay dhistaan ma ku dhan yihiin meesha mase kuma dham duubabka halkaa joogana way ku dhan yihiin hadda duub ka maqan duub ka maqan waa jiraan oo de magaalada beled weyne ku sugan beeshoodana halkan ay joogto laakiin duub ka maqan ama beel ka carootiyo hadda ka maqan shirkaana ma ay jirto shaksi yacnaha conses ama wax shirka wax waa ka qabi karaa laakiin mar haddii duubka halkaa oo fadhiya uu leeyahay anaa beeshii u fadhiya dowladda soomaaliya duubkii soo dhisan ay yihiin hadda cidda kale la doonaa malaa'ig maa la doonaa anigu ma garan kara waayahay wabar xaaji maxamuud isla wuxuu leeyahay duubabkii beelaha oo idil waa ay ku dhan yihiin shirka adigana xoogaal baa tahay shirkana waad la joogtaa arrintaasi ma kuu muuqataa ima muuqata sababta in ugu muuqana waxay tahay shirka labada gobol dowlada loogu dhisaayo wuxuu ka furan yahay gobolka shabeella dhexe gobolka shabeella dhexaana degana wabarka agoonyargaa abane aan ahay wabarka arti abgaalaan ahay wabarka abgaal ismaamaan ahay meel aanan bismilla dhihina nin wax ka dhihi kara ma lah waa gartay banaankaana ka joogaa waxaa la rabaa abgaal haddausan asaan shirka ka qaybgelin ousan fadhin oon hiiraan berkiis asaan joogin shirku habsameeyo ku socdaa see loo dhihi karaa wa horta haybka uu sheeganayo muxuu ahay xaajigo duubabkiisa imaamkiyaa jooga ugaasiyaa jooga malaqyaa jooga asaga hadduusan ku qancin duubkiisi iyo siyaasiyiintiisa ayaa ku qanacsan anigu waxaan raashada lahadhexe xaaji waxaan uu caqli celinayaa inuu duubabkiisa ku kalsoonaado in labada gobol ay dhismaan inuu ku kalsoonaado in muxuu ahay uu beeshiisa ku hogaamiya in ay wax dhismaan ee uusan dhinac kale ka tusin ayaan ka codsan lahay ama aan soo jeedin lahay wabar xaaji maxamuud waxaa la leeyahay beeshaadii shirka way fadhisaa oo wasiiradoodii iyo imaamyadoodii oo dhan baa ka qaybgelaya waxaan adigu sida gaarka ah aada uga qaylinayso maxay yihiin duubabku shirka hadday fureen bannaankay ka tageen waxaa laga rabay inay maaragta tolka hore u sheegaan inay ama iyaku ka qaybgelayaan ambase maaragta nabadoonada ay u fasaxayaan midna kama haynay laagar waa u gudbanay oo waxaan dhahnay sida shirku ku bilowday kuma qanacsanin waxaana doonaynaa inna maaragta nala ka qanciyo mana nala ka qancin islow waxaad ka dhawaajisay in beelihii shirka labada gobol degay oo idil ay wada joogaan laakiin marka xaqiiqda loo laabto waxaa jira beelo ka maqan ma isleedahay marka haddiiba ay beelo maqan yihiin wax loo dhan yahay oo lagu wada qanacsan yahayba halkaas kasoo bixi kara duubab maqan waa jiraan oo wakiiladooda ay joogaan hore baan kugu sheegay shirkan hadda duubabka ayaa shir guddoonka ah guddi yacni technical committee oo duubabka ayaa la sameeyey guddi khilaafaad ayaa la sameeyey ciddii wax tabanaysa guddiga khilaafaadka ay utegi kartaa laakiin anigu ma qabo heer hadda shirka kalsooni loola noqdo ma gaarin shirka waa bilow meel fiican ugu maraya ugaasyadii saddexda ahaa ee beledweyne joogay oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay isaga daba laablaabteen weli go-aankoodii bay ku dhegan yihiin weli maanay sheegin cid iyaga wakiil u ah inay shirka uga qaybgelayso adigana waxaad sheegaysaa in wakiillo ay shirka u joogaan ugaasada maqan horta waa ugaasadeenay sharaf iyo xurmad baa inagamudiin waxaan ka codsanaynaa inay shirka kusoo biiraan maxaa yeelay waxaa jooga beelahoodii waxay kamid yihiin beelaha ugu badan ku sugan jowhar de beelihii ayaga ay ka dhasheen ayaa waxay samaysteen wakiilla umatala shirka yani intay intay ku samaysteen beelaha intay inta isugu yimaadeen ay wakiilo ku samaysteen yani beelaha waxay meel kasta ay degiyiin gobolka hiiraan ay degiyiin shabeellaha dhex ay degiyiin xamar ay degan yihiin yani marka beelihii ay hadda waxaan ka hadlayno waa qaybta hiiraan qaybta shabeellaha qaybta hiiraan aan ka hadlaya qaybta hiiraan wakiila u joogo ay beelahii soo dirsadeen duubabka la fadhiyo oo si rasmi dowladdana waa aqoonsan tahay beeshoodana waa ay joogtaa ninka wakiilka oo jooga duubka wakiilka maaha laakiin saami qaybsigii beeshiisa meesha u fadhiyaa waayahay wabar xaaji maxamuud waxaa jira mooshin ay xildhibaano gudbiyeen oo la doonayo in dib loogu dhigo shirkan mooshinkaasi sidee baad u aragtaan adinka in shirkaasi dib loo dhiga ah mooshinkaasaan taageeraynaa oo shirka in dib loo dhigaa oo maaragta maaragta sidii oo loogu talagalay shirka loo qabto hadda ma aha shirki loo sidii loogu talagalay ma ahan waa maqlaysaa islawga anigu waa aqaanaa asaga naftiisa shalmaana doraagaa la keenay marka ninkii meesha uun soo galo asaga maaragta muraadkii sida leh hadduu yidhaa okay ku socotaa halka dambaa xumaanayo waayahay mooshinkaasi qodobadiisa waxaa ka mid ahaa in dib u heshiisiin marka hore loo sameeyo horta beelahan intaananba maamul loo samayn dad heshiisa baa maamul samaysta sida ay ku doodayaan shabeellaha dhexe beelabaa ku dagaalamay oo weli aan si rasmia u heshiin hiiraan beelo fara badan oo weli dagaalkooda uu taagan yahay baa ka jira marka ma isleedahay dad dib u heshiisiin u baahan ayaa jira inta aanan la gudagelin maamul samaynta waxaan leeyaha waa jiraan afgaal iyo xawaadle waxay isla jeedaan ilaa maaragta ceel axmacal meel la yidhaaho halkaas waqooyiga ku taal gobolkaana ka dhexeeya weligoodna way isdili jireen hadda xeelaa gooniya ma qabaan laakiin inay maaragta in layska hor keeno dib heshiisiin loo sameeyo oy maaragta si absamiya wax ku doortaan kaas ma ku abboono waayahay islow sheekh cismaanow dib u heshiisiin baa laga dhawaajiyey adigu reer hiiraan baa tahay oo waad ka warhaysaa in gobolka hiiraan colaado fara badan oo weliba qaarkood ay qoyan yihiin ay ka jiraan marka ma isleedahay beelo dagaal uu ka dhaxeeyo ayaa wax la isugu dari karaa oo maamul ay ku wada qanacsan yihiin samaysan kara horta waxaan rabaa inaan ka jawaabo qodobka mooshinka oo aad xaaji weydiisan rabaa inaan ka jawaabo xildhibaanada marka waxaan leeyahay laba aan kala qaada xildhibaanada kasoo jeeda labada gobol waxaan leeyahay walaalayaal dadkiina dhex imaada waxaad haysiin u sheega xildhibaanadeena waa tihiin waan idin jecelnahay xildhibaanada aan kasoo jeedin labadan gobol ee saxiixay mooshinka walaalayaal maamuladiina waa dhisateen goboladiina goboladeena anaga ha faragelinina haddaadan wax nagu taraynin aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegaystayaal kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wabar xaaji maxamuud maxamed axmed iyo islow sheekh cismaan barre maxamed oo labadoodaba ka mid a odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada jowhar ee ka qaybgelaya shirka maamulu samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana igala qayb qaadanayeen barnaamijka dooda gaaban intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo ninkan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum
waryaheena jacfar kuukaay iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka doorashadii isreebreebka maraykanka ee labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa maanta ka socota gobolka new york gobolka new york waa gobolka labaad ee dhinaca wufuudda ugu badan iyadoo ka koowaadii uu yahay gobolka kaliforniya haddaba doorashooyinka maanta cidda raayururinta dadweynaha ku horraysa iyo hadalla kulkulul oo ay isweydaarsadeen murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee sanders iyo clinton ayaa waxaan kala sheekaystay danjire maxamuud cabdilaahi sifir oo magaalada new york ee gobolka new york muddo aad u dheer ku noolaa waxaanan marka hore weydiiyey cidda ku horraysa saadaasha dadweynaha laga sii qaaday waxaa ku horeeya democratica hillary baa ku horeysa hillary clinton waxay kaga horeysaa sida saadaashu imika tahay toban toban point ten percent halku konton kontonka halka kale isaguna afartan buu ka leeyahay waxaa kalena waxaan weli go-aan gaadhin ka republicanskana waa sidaas oo donald trump baa wata oo aada uga horeeya ka ku xiga labada ku xiga waan gartay marka hillary clinton iyo donald trump ayaa lagu wadaa inay new york ka soo baxaan labadooda ugu cod badanayo oo delegateskan urursanaya waan gartay intaan doorashadu ayna dhicin doorashada salaasada maanta ah hadalla kulkulul bayse si yidhahdeen haddaynu gaar ahaan u eegno si gaara u eegno xisbiga dimuqraadiga maxay doodooda ku salaysnayd doodii ugu dambeysay new york lagu qabtay doodoodu waxay ku salaysan tahay wax mid walba ka kale doonayaa inuu in inuu sheego ama taariikhdiisa wax ka sheego marka kan sanders sanders wuxuu leeyahay islaantani lacagtun bay ka ursataa dadka tujaarta bay lacagta ka ursataa ay wakiil u tahay marka ma noqon karto dadka dan yartaa dadkii tii danaheeda ilaalin lahayd iyaduna waxay leedahay ninkan waa iska hadlaya dalku wuxuu u baahan yahay xal ninkanna xal ma hayo waayo aragna maaha waxbana ma soo qaban waan gartay isla dimuqraadiganna waa kusii jiraa labadooduba waxay ku faaneen inay new york xili la leeyihiin sanders wuxuu yidhi anigu waan ku dhashay meeshan iyaduna waxay tihi laba mar baa layga soo doortay anoo senator ah waa runtood labadaba waa runtood xiriirkooda midnaba mid taariikha oo oday sanders uu ku dhashay isagoo yarna waa ka tegey laakiinse waana wax u dhashay waa dadkan yuhuudda u dhashay oo manhattanna aad bay ugu badan yihiin new yorkna aad bay ugu badan yihiin dadka yuhuudda wuxuu doonayaa inuu cod ka helo laakiinse isagu toos uma toos ummadda uguma ololeeyo in inuu yuhuudda cod ka helo
dhegaystayaal intaasna waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanku maanta kaga hadlaynay doorashada israabreebka maraykanka oo maanta gobolka new york ka socota intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere haatanna aynu jalleecno dhinacaha qaaradda yurub dalalka yurub ayaa aaminsan in ay jiraan dagaalyahano isis ah oo qorshaynaya in ay weeraro geystaan dowladda belgiumna waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay in dagaalyahano ka yimid suuriya ay soo gaadheen qaaradda yurub haddaba maxaa sababa xagjirka laga dareemay yurub wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada london
dowladda dalka belgium ayaa aaminsan in xubno ka tirsan kooxda isis loo soo diray qaaradda yurub wixii ka dambeeyey weeraradii bishii hore lagu qaaday magaalada brussels weli khataraha iyo hanjabaadaha kooxaha argagixisada ah ayaa loo arkaa inay sarrayso suuragalna ay tahay in weerar ay dhici karaan afhayeen u hadlay xarunta xasaradaha ee dalka belgium ayaa sheegay in ay jiraan astaamo muujinaya in kooxda isis ay dagaalyahano u soo dirtay yurub iyo dalka belgium khatartan ayaa waxay tahay mid la sheegay in ay sarrayso islamarkaana weli aanay hoos u dhicin digniinahan ayaa soo baxay xilli madaxda dhanka hay-adda ammaanka ee midowda reer yurub ay sheegeen in aysan ku kalsooneyn in la xidhay dhammaanba dadkii lugta ku lahaa weeraradii dhiigga badani ay ku daateen ee ka dhacay magaalooyinka brussels iyo baariis waxaana doodda ugu xoogga badani ay tahay in aan weli lahayn xogo rasmi ah oo dhanka sirdoonka ah xasan xeele oo ka faallooda arrimaha islaamka ayaan weydiiyey sababaha keeni kara in khatarta kooxda isis laga dareemo isla gudaha qaaradda yurub jihaadkan modelka ah oo alqaacide ay bilowday iyo ururada salafiya jihaadiyada loo yaqaan oo kale networkooda waa aad u sophisticated u yahay sida baryahan dambe la helayo macnaha ilaa qaraxyadii new york ka dhacay ko tobankii september laba kun iyo kowdii kadib wixii ka dambeeyey qaacida sida loo malaynayo ma aysan noqon qaacida waxay noqotay urur networkiisa oo aada u xoog badan yahay kaba dheereeyo macnaha qolyaha wardoonka ama istikhbaaraadka reer galbeedka yani ka dheereeyo waxaan dareemaynaa in markii hore burburkii wadamo badan oo dunida islaamka ku yaalla oo soomaaliya ka mid tahay afghanistan kasii horreeday ciraaq ay soo raacday suuriya in ayaga ay yihiin awoodaha soo baxa oo dhaqso soo inta soo baxa dalkii oo dhan dagaallo aan joogsanin ilaa maanta yani ka wada usoo gudbitaankooda yurub anigu waa dabiici ama ha noqdo dadka hadda yani dadka usoo guuraya ama usoo haajiraya yurub oo muslimiin oo dagaalada muslimiinta kasoo baxsanaya inay canaasir badan oo qaaci waa naturally waa waa taas waa wax oo dabiici ah ama dhalinyaradii ku ku barbaartay wadamada yurub oo u aragtay in dalalkoodii islaamka ahaa weerar ay reer galbeedka ku wadaan ama sidii ciraaq ka dhacday oo kale ama dagaalada falastiin iyo isku hayaan iyo israa'iil waxyaalo badan ayaa keenaya in dad badan oo fakarkaas qaba inay joogaan yurub waana suurtagal inay khatar ku yihiin waana la arka already waan waa yani way muuqatay wixii ka dhacay baris sanadkii aan soo dhaafno bilihii aan soo dhaafno kale ama ka dhacay belgium bishii hore sidee marka ugu habboon oo aad is leedahay waa looga hortegi karaa ee dhalinyarada muslimiinta ah ee afkaaraha xag jirka aaminsan ee ku nool qaaradda yurub ee cabsida laga qabo horta markaad u fiirsato sida loo dhaqmo wuxuu noqday ishu ishu nabadgelyo oo in la saaro yani in la controlo lala socdo maakino dhaqdhaqaaqooda isgaarsiinta laga lagala socdo guryahay galaan iyo adresyada la fiiriyo dad muslimiin oo si qaab yani si gaar ah diinta u dhaqmayo masaajidada markay joogaan xataa ka duwan muslimiinta kale masalan fakarkan niqaabka waxa la yidhahdo oo kusoo batay dunida islaamka qoys kasta oo niqaabkaas qabo ama ha noqdo qoys oo innocent ah ama ha noqdo qoys fikr yani jihaadiga qaba waxaan la soconnaa in aada loola socdo oo yani ay ka taagan tahay su-aalada yani su-aalada fara badan in layska weydiiyo niqaabka aan berigii hore jiri jirin yurub ama dunida islaamka aan ku ahayn wax oo aada uga shaacsan uga baahsan haddii rabo wadamada qaliiska ha ka jiro laakiin soomaaliya oo kale iyo markaad fiirido iyo wadamo kale oo lamid ah galbeedka africa oo kale ama xataa markaa fiirido waqooyiga africa algeria iyo tunisia iyo iyo iyo morocco oo kale niqaabka ma ku aha iyo masar oo kale xataa kuma aha wax aada ugu shaacsanaa ma ahayn markii loo fiirsho dalka khaliijka unbaa lagu yaqiinay hadduu marka families muslimiin ah ama qoysas muslimiin ah oo soomaali ah ama wadamo kaleoo ku dhaqmin madaahibta fakarkaas qabto oo kale ay kusoo bataan yurub oo dumarkii sidii loo baahnaa inta inay bulshada dhex galaan ama wax bartaan ama ay horumariyaan bulshooyinkooda inta ka taga yani diinta si si kooban ugu dhaqma baqdin badanay keenaya waa meelaha hadda wax laga ay aada ula socdaan laakiin waxaa isficnaan lahaa oo aadna u habboon in maadaama waxaan fakar ay yihiin fakar lagula dhaqmo oo la wacyigeliyo dhalinyarada oo lala xiriiro oo dadka hogaamiyiinta hogaamiyaasha bulshada muslimka ah ay la xiriiraan dhalinyarada weeraradii baariis ee dhacay bishii nofembar ee sanadkii hore waxaa ku dhintay boqol iyo soddon qof boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen mid ka mida raggii weeraradaasi geystay oo lagu magacaabo saalax cabdilsalaam ayaa lagu qabtay magaalada brussels kadib afar bilood oo la baadigoobayey talaadadii aynu soo dhaafnay booliska dalka sbain waxa ay sheegeen inay xireen nin u dhashay dalka morocco oo ku sugnaa jasiiradda balma dimolorka kaas oo looga shakisan yahay inuu ka shaqaynayay sidii dhallinyarada loogu biirin lahaa kooxda xag jirka ee daacish bilayska dalka sbain ayaa sheegay in ninka la xiray uu xiriir hoose la lahaa kooxda daacish ee dalka siiriya sannadkii hore dalka sbain waxa ay sare u qaadeen feejignaanta weerarada xag jirka ah ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
waa hagaag aad ayuu maasaya ridwaan xaaji cabdi weli halka aad weli nagala socotaana waa v o a mar kale waxaad leenahay habeen wanaagsan imikana dhakaalintii suugaanta haddaynu jeelano falastiin axmed iman ee dhinaciga midig fadhida iyada ayaan u malaynayaa inay noo hayso kolley wax nawada diiriya haye falastiin codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiya xaliima khaliif cumar magool cumar oo aan ku yeeranasanno
waa hagaag mid wadnaha la dari soo dawadii naftay baan daydayaayo isna ima daryeelo anna kama dambeeye miyaa la igu dooga haye codka macaan ee banaxariista jannaha ka waraabiya xalima khaliif cumar magool idaacaddana ayay gebagabo u ahayd ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono aroorta xaggiina marka ay tahay lixda iyo barka subaxnimo waa cumar xasan iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.